إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii nushatu nadar fii tawdiixi nukhbati اlfikr fii musطalaxi ahli اlahar lilimaam alxaafid axmed ibni cali bni muxamed ibni xajar alcasqalaani uu noo maraayay waa tilka alkahra intaana marka laqbahaan la gelin xoogaa laqbadan qofku hadduusan macnaheeda la socon meelaha xoogaan rakaakadu ku jirta kitaabkay ka mid tahay marka xoogaa in wax yar aad ka haysato mafhuum kitaabku meeshuu ku socdo waa muhiim waxay tahay xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam sida uu nagu soo gaaraa sida uu nagu soo gaaraa amase kutubtii sunnada lagu qoray ee dawaawiinta sunnada uu ku soo gaaraa maalan marka bukhaari lagu qoraa saxiix muslimkiisa uu bukhaari ku qoraa ama muslim uu ku qoraa saxiixiisa ama sunanka ay asxaabu sunan ku qorayaan ama se asxaabu asxaabu almasaniid ama se asxaabu almacaajib markay culummada sunnada diiwaaniday ku qorayaan diiwaankooda xadiidku marka uu soo gaaraa shan suuruu ka dhiga khabarka fiiriya nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidka maalan saxaabada ka dhagaysteen oo ka maqleen saxaabadii waxaa ka maqleen taabiciyaal taabiciyaalkii dad kalaa ka maqleen dadkaas dad kalaa ka maqleen ilaa xadiidkii uu soo gaaro a'immadii sanifay oo jamciyey sunnada oo diiwaaniyey ilaa uu soo gaaro lagu qoro diiwaankaas qolo walba marka dabaqaan leenahay tusaale si aan u fahanaan ka rabna saxaabadii oo kale waxaan leenahay dabaqadii koobaad oo uu nabiga ka maqasha taabiciyaalkii oo kale dabaqo kalaan leena kuwii kaleoo ka sii maqlay dabaqo kalaan leena ilaa laga soo gaaro maalan bukhaari hadduu xadiiskii ku qoray saxiixiisa bukhaari ilaa laga soo gaaro haddii abu daawuud qoray ilaa abu daawuud mid ilaa imaamkii diiwaaniye laga soo gaaro qolo walba oo wariday waxaan leenahay dabaqa taas waa muhiim marka meesha la ictibaariyo marka mustalaxa laga hadlaa oo masalxadiid dabaqadaas cadadka ugu yar wey maalan fiiri xadiidkaas haddii konton qof nabiga ka dhegaysteen sala allahu alay wasalam laakiin kontonkii qof ay ka dhegaysteen oo ka soo xambaareen laba qof oo taabiciyaal labadiina ay ka sii qaadaan boqol boqolkii laba boqol ka qaadaan xadiidka waxaan leenahay labaa warido meesha ugu yaraan ka qabsanayn halkaasaan xukunka siinayn fiiri dabaqaadkii oo dhan waa badan yi laakiin hal meela waxaa ku jirta laba qof keligoodaa sheega meeshaasa xukunka iskale haddii dabaqaadkaas mid ka mida uu hal mida yahay waxaan leenahay hal midaa wariyey xadiidka ariibaan hadhow lena hadday saddex meel u ku jirto meeshaasaan qabanayna mashhuur wey xadiidka cadadka ugu yaraan fiirayna marka dabaqaadkaas la fiiriyo ka bilow imaamka xadiidka qoray ilaa nabiga gaarsii sal allahu alay wasalam qolaba qolay ka maqashay soo maahan qolada ugu yah cadadka ugu yah dabaqaadkaas kaasaan magaca la siina marka sidaas la yidhahda marka xadiidkii shan nuucuu noqon kara mid waxaa ka wariyey maalan wuxuu ka wariyey imaamka qoray maalan bukhaari oo kale ama daawuud oo kaleeto tirmidi oo kale muslim oo kale cadad aan la koobi karin oo aad u badan cadad badan waxba dhihi mayno tiraad intaas le-eg dhihi mayno toban iyo shan dhihi mayno labaad cadad aad u badana iska len cadad badana cadadkaas badan oo caad ahaan markii la fiiriyo ay mustaxiil tahay inay inta tashadaan ku tashadaan oo isku waafaqaan been aan sheego cadad aysan dhici karin ayuu ka wari cadadkaas waa mustaxiil marka caadada la fiiriyo maahan marka caqliga la fiiriyo caqligu wax mustaxiila wa iska waa iska suuraysan kara laakiin caadada iyo sida waaqica marka la fiidiyo waa cadad ay mustaxiil tahay inay been isku waafaqaan maala dad isyaqaanba maaha mid walbana xadiiska waa sheegay midba meelu ka yimi dad isku sifaa maaha cadadkaasaa wariyey weliba iska daa inay tashadaane mana dhici karto iyagoon tashan xataa been inay ka wada timaado oo fiiri waa cadad aad u badan inta kanu been sheego oo kanuna haddana beentii laftirkeeda sheego oo kaasuna haddana beentii oo kale faafina ismana aysan arag wax dhici kale maaha waa cadad badan waana cadad aan tashan cadadkaasu waxay ka wariyeen cadad ayagoo kala cadadkaas kale oo ayagoo kale halkuu kala mid yahay maahan kuwii hore hadday labaatan ahaayeen kuwa kale inay labaatan kale yihiin ma aha loolama jeedo sifadii oo kale ay leeyihin cadadka kalena waa cadad kaleo ayagana inay been isku waafaqaan ay mustaxiilta in beentu si oo isku waa isku aadida uga dhacdaana isku beegmidana waa mustaxiil cadadkaasuna waxay ka wariyeen cadad kaleo iyagiioo kala ilaa laga gaaro nabiga kuwii ka wariyo sidii oo kala nuucaas hal nuuc weeye mutawaatira la dhihi doona haddii shuruuddiisa la wada dhammaystiro waa arki doona shuruuddiise nuucaas dii marka ugu dambayda ay yidhaahdaan waa maqalnay nabigaan maqalnay sala allahu ala sl dhegtaan ku maqal ama waa aragnay ay yidhahdaan ma dhihin annaga inta meel ku shirnay caqli ahaan saas nala noqoto kuma dhammaan warkay sheegayeen oo matniga ay noo soo gudbinayan aan khabarku maaha wax iyaga caqligooda ee waa wax ay xawaasta ku dareemeen ama isha ama dhegta ama waa taabteen annagaa taabanayba leey ama waa urinay leey ama waa dhadhaminay leey wax xawaasta lagu dareemay wey waxay noo sheegayan maaha wax caqli lagu dareem hadduu saas ku dhammaado waxaa la leeyahy xadiiskaas mutawaatir kaas u horumarinay haddii cadad badan wariyo oo aan koobnayn laakiin shuruudaha kale gobol ka midaha la waayo maalan caqligii ku dhamaaday si loo sii waday amase waxa weeyaan dabaqad ka mid a dabaqadihii cadadkeedu yaraado oo cadad yar noqdo markaas waa ka degaya darajo tawaatur axaadiistoo dhan aan waxaa loo qaybiyaa tawaatur iyo axaad mutawaatir iyo axaad xadiis oo dhan loo qaybiya mutawaatir iyo axaad haddii dabaqaadkaas mid ka mida uu noqdo wax laba ka badan cadad badan maaha laakiin waa wax un laba ka badan maalan waaba saddex ama waa afar dabaqo ka mid ha noqday waa cadad kooban kii hor muxuu aha cadad aan koobnayna dhayn cadad koobanoo ama saddex ku kooban ama afar ku kooban ama wax lamid ah ayuu noqday dabaqadii mid ka midu kaasna waa mid gaar ahoo mashhuur aan leena amase dabaqadihii mid ka mid ah wuxuu noqday labo laba kaliyuuba noqday kuwa kale haday rabtaana dabaqadaha kale ka bateen xadiidkan marka laga bilaabo bilow ilaa dhammaad dabaqadihiisa meel ka mid a waxaaba wariday laba kaliya kaasna casiizan le afar ma sheegnay midka shanaad xadiidkan dabaqadihiisa mid ka mid a hal raawiya ma wariyey oo wax kale loomaba hayaba haddii dabaqadaha kale haday rabtaan ha u bateen kaasna maxaan leenahay hariib intaasu u qaybsan yahay inuu yidhaaho rabama marka laga fiiriyo sanadka uu nagu soo gaaraya khabarka marka fiiri hadda khabar a la qeexaa marka hore khabar waxaa soo gelaa dhammaan warka lasoo sheego khabarkaas xadiidkiiya ugu horeeya hadda ujeeddaduba tahay laakiin akhbaarta kale xataa waa soo gelaya akhbaarta kale saxaabiyaa laga warramaa taabiciyaa laga soo warramaa xataa waxaan diinba ahayna laga soo warramaa sidiisaba khabarka soo gaaridda uuna soo gaarayo shantaas ka bixi ma shantaasu ka bixi ma abarku soo gaaridda uuna soo gaara marka kan ugu horeeya alla bilaaba oo ah khabarkan wuxuu nagu soo gaaray waxaan annaga na soo gaarsiiyey cadad badan oon been isku waafaqi karin beentuna aysan ka dhici karinoo ayagoo xataa isku tashan si isku beegmida ugama dhici karto aana soo gaarsiiyey cadadkaasuna cadad ayaga lamid ah ay ka wariyeen kuwaasuna kuwa lamid ahay ka wariyeen ilaa laga gaaro meesha uu ku dhammaanaa kabarku oo ciddii uu kabarka uu ku dhammaanaya laga gaaro kaasuu ku bilaaba fa huwa kabarku biictibaari wusuulihi soo gaaridiisa marka la fiiriyo ilaynaha annaga uuna soo gaaro imaa an yakuuna inuu ahaado lahu kabarka mid ay u sugnaadeen duruqun duruq ey asaaniidun sanadyaal sanadyaalkoo kaiiratun fara badan kaiiratunu cilayna lianna duruqan duruqan jamcu dariiqin dariiq jamciis weeye wa faciilu faciilna fi lkasrati fi iraadati lkasrati badnaanta doonisteeda xaal ay ahaatay yujmacu waxaa lagu jamciyaa calaa fuculina lagu jamciyaa bidamatayni wa fi lqilati wa fii iraadati اlqilati yaraan doonisteed xaal u ahaadayna calaa afcilatina lagu jamciyaa wlmuraadu shayga loola jeedo biduruqi alasaniid waa sanadyaalka sanadyaalka khabarka nagu soo gaara weye wlsnaadu isnaadkuna xikaayatu dariiqi matni matniga dariiqiisa ka warramidiisa weeye dariiqa uu nagu soo gaaro qabarkaanu soo maray dariiqaas ka warramidiisa weeye wa tilka alkafratu marka dad badan inay wariyaan badnaantaas axadu shuruudi tawaaturi khabarka mutawaatirkaa shuruuddiisa mid ka mida wey tawaatur min tawaataralmadaru a laga keenay ey tataabaca madarkiiyo israacraacay halkaasaa laga keenay tawaatara o waa shardi idaa waradad hadday soo aroorto hiya kafradi idaa waradad hadday soo aroorto ayilkafratu badnaantii hadday soo aroorto bilaa xasri cadadin cadad koobidiis la-aantiis cadadkoo mucayanin gaara cadad la koobaya maaha cadad aan leenahay badnaan waxaa la yidhaha cadadku markuu intaas gaaro maalan koob iyo toban markuu gaaraa la yidhaah ama labaatan markuu gaara ma dhahayno kaliya waxaan ka fiirayna cadad la dhihi karo alla ilahy intaas inay been u tashaytayna ma dhici karto in ayagoon tashan beenta mid walbaaba ay ka timidna ma dhici karto oy hal shee beena wada sheegeen ayagoon tashan labada midna ma dhici karto intaasaan ka fiirayna cadad kastoo sifadaas laga helo wey cadad kastoo sifadaas laga helo ee cadad aan leenahay waa mucayan oo waa intaas ma jiro idaa waradad markay soo aroorto hiya kafradii bilaa xasri cadadin cadad koobidiis la-aantiis cadadkoo mucayanin gaar ah bal iska badaaya takuunulcaadatu caadada waxay ahaaneen qad axaalad mid mustaxiil ka dhigtay tawaadu'ahum iswaafaqidooda waa tashigooda tawaadu waa inay ku tashadaan aan been sheegno tawaadu'ahum isku waafaqidooda calalkadibi been ay isku waafaqaan waa inay caadadu mustaxiil ka dhigtay maalan dadkan dad xaata isku luqaada maaha dad isyaqaano maaha dad is arkayn maaha maalan marka maba dhici karto inay isku waafaqaan wakadaa sidaasoo kale waxaa ahaaday wuquucahu caynta waa kordhigaynaa wuquucada waa kordhigaynaa mafcuulun lificlin maxduufinaan ka dhigaynaa waxaan leenahay wakadaa sidaasoo kale axaalatilcaadatu caadadaa waxay mustaxiil ka dhigtay wuquucahu wuquuca alkadibi been inuu ka dhaco minhum dadkaas badan minhum minhumta waxaa loo celinaa waxa weya asxaabu duruq duruqdan dadka u saaxiibka oo soo wariyey qabarka ruwaadaasaa loo celina wakadaa sidaasoo kaleeto waxaa ahday wakadaa sidaasoo kale axaalat alcaadatu caadadii waxay ka dhigtay wakadaa sidaasoo kale axaalat alcaadatu caadadii mustaxiilay ka dhigtay wuquucahu wuquuca alkadibi beentii inuu ka dhaco minhum ruwaadaas itifaaqan isku beegmid itifaaqa waxaa loola jeedaa kanu beenu sheegay kan kale asagoon la tashanoo dhihin aan been sheegno oo asna beentii laftirkeedii sheegay kan kalena asna asagoon kuwaan la soo tashan uu beentii laftirkeedii sheegay waxaa la yidhi waa dhici kartaa hal qof inuu been iska sheego mid kale oon hadda asaga la soo tashanoo beentii laftirkeedii inuu sheego waa dhici kartaa laakiin ma dhici kartaa dad tiro badan oo aan is-oqoon oo sifoodkoodu kala duwan yihiin oon isku qaad u fekrin xataa afkaara ku kala duwan inay dhammaan hal beena wada faafiyaan ayagoo is arag ma dhici kartaa ma dhici karto marka tawaadu wuxuu ahaa inay ku tashadaan itifaaqaanuna waa inay beenta iska dhacdo kanuna waa shay kanuna iyagoon ku tashan kaas iskugu beegan oo iskugu aaday labada midna waa inaysan dhici karin caadadu mustaxiil ka dhigto min kayri qasdin u qasad la-aanna ay uga dhacdo wuquuca ku tacaluji min kayri qasdin uqasid la-aanna ay uga dhacdo beenta ayagoon u qasdin oon ku tashan inay isku isku aado beenta labadaba waa inay mustaxiilta khalaas intaasa laga fiirina cadadka badan marka waxaa laga fiirinaa waa inay caadada mustaxiil ku tahay been inay ku tashadeen iyo ayagoon ku tashan inay ka dhacda labadaba waa inay mustaxiilta bis intaasaa laga fiirina cadadka badan alla le saas dii la isdhigi karo khalaas waa lahaya cadadkii cadad kaleeto oo tire la sheegaa ma jiro wuxuu yidhi marka xaafidku falaa macnan wax macnaa uma sugnaan litacyiinilcadadi cadad la cayinidiis cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno falaa macnan ay falaa faa'iidata wey wax faa'iidaa kuma sugna litacyiini lcadadi cadad in la cayino cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno haddeer meeqaan haynaa mutawaatirka shuruuddiisii laba shardiyaan haynaa shardiga koobaad waxay tahay duruqun kaiira duruq aad u badan waa shardi shardiga labaadna qad axaalat alcaadatu tawaaduahum cala alkadib qad axaalat alcaadatu tawaaduahum cala alkadib wakadaa wuquucahu minhum itifaaqan min kayri qasdi horta badnaan waa in la helo waa shardi labo ha badnaadeena caadadu waa inay haddana mustaxiil ka dhigto inay been ku wada tashadaan ama ayagoon ku tashan ay ka dhacdo laba shardiyaan haynaa ayadoo shuruuddii dhexda looga jiro shuruuddii mutawaatirkana qaybu dhimantu wuxuu dhexda ka soo gelshay dad iyagu cadad sheegeen dhaara yidhahdeen khabarka mutawaatir waxaa la dhihi karaa cadad intaas le-eg markay wariyaan qaara cadad mucayana sheega isagoo waa ka yiri moogtahay cadad mucayana in la sheegaa wax macnaa male faa'iidana male wa minhu min almuxadisiina muxadisiintuu ka mid ahaaday man bacdi cayanahu cadadkii ku cayinay fi arbacati afar qaar ay yidhaahdeen mutawaatirka afar waa inay warido oon afar dabaqo ka yaro aysan ku jirin afar khabarkay warido wuxuu faa'iidaynayaa cilmi yaqiin ah qaci ah waana mutawaatir markaasaa lexaa kuugu daliila markaasay yidhahdeen markhaatiga zinada waa afar markhaati ka badanoona ma jiro ha afar markay maraa ka markhaati kacdo zino xukunkii waa la fuliya qowlkooda inta la aqbalo waxay tusayda inay cilmi faa'iideeyeen halkaasaan ka qaadanay yidha laakiin taas waa loo jawaab waxaa laga yidhi inaysan cilmi faa'iideyn waxaa ku tusaa markhaatiga zinada afartooda mid kasta in la taskiyeeyaa la rabaa midaan la oqoon hadduu iskaga jiro cidna laga aqbali ma mid faasiq hadduu ku jira la aqbali ma khabarka mutawaatirkana lamaba taskiyeeyo ruwaadiisa uma baan cadli looma fiiriyo dabdi iyo xifdi looma fiiriyo tiradaana wax walba ka deeqeeda tirada ka deeqayd maxaa yl maba laga cabsanaya in beenu ka dhacdaba saas darteeda dabdi iyo cadaalad midna looma shardiyo laakiin shuhuudda zinada waa loo shardiya cadaalad waa la shardiya marka waxaa la yidhi arrintu saad moodeen ma wa qiila waxaa la yidhi fi lkhamsati yucayana waa la cayina fi lkhamsati shana lagu cayina qaar ay yidhahdeen oo waxay yidhahdeen licaanka shan goor uu ninkuu ku celina markuu licaantamayo xaaskiisa hadduu zina ku arko shan goor ku celinaa dhaarta markuu shanta ku celiyana cilmiyuu faa'idaynaya xuguna ka laasima islaamtaas xukunkii waa ku soo wajahmaa oo in la dilo hadday guur xalaal somarto dhagax lagu dilaya waajibi ayadana shantii oo kale dhaaraneen markaasay dilkii iskaga leexineen waxay kutusayaan shantan kalena inay cilmi faa'ideyn marka taasay yidhaahdeen laakiin hadday cilmi qaciyo faa'iideyday shanta dambe ay u suulideen hay u suulideen sidii shantii hore cilmi faa'ideey qaci marka waa iska warwe waqiila waxaa la yidhi fi sabcati yucayano waxaa lagu cayinaa fi sabcati toddoba qaar kana waxay dhahdaan toddoba qabarka ay werido meesha ugu yar dabaqada ugu yar ay toddoba tahay waa kaasaa mutawaatir waqiila waxaa la yidhi fi lcasharati toban qaar ay dhahdaan toban waay toban cadadka badana ka bilowday leeyihi waqiila waxaa la yidhi fi itnay cashara labi iyo tobanaa lagu cayina labi iyo toban oo nuqabadii reer banu israa'iila labiyo toban ahaa marka wa bacana minhum itnay cashara labi-iyo tobanaan dirna ilaahay marka labi-iyo tobanay ahaayeen waxay kutusaydaa warkay geeyaan war suga inuu ahaa wixii ka yarona warkooda aysan qaci ahayn ay yidhaahdeen marka wax daliila male wa qiila waxaa la yidhi fi larbaciin afartan wa qiila waxaa la yidhi fi sabciin ha maxaa yeele waxay yidhahdeen nabiyullaahi muuse markii qoomkiisu ay ka caabudeen dibiga markuu ilaahay u cudur daaranaayeen toddobaatan u xusha wakhtaara muusa qowmahu sabciina rajulan toddobaatan uu kala soo baxay marka toddobaatanka uu kala soo baxay waxay tusaydaa toddobaatankaas warkoodu inuu qaciyo wixii ka yarna aysan qaci ahayn warka waa masaa'il aan mid walba meel gaara ka hadlaydo hadda qabar mutawaatira mid gaar uga hadlayda aysan jirin soo ma jeedin wa qiila waxaa la yidhi hayru daalika intaas qaybkeedna waa la sheegay ayru daalika intaas qaybkeed waa la sheegay qaar ay yidhahdaan saddex boqol iyo toban iyo saddexa laga rabaa cadadkii asxaabilbada intaas qabarka waa inay meesha ugu yar waridaa marka baraba waray sheega wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wa tamasaka wuxuu qabsaday kullu qaa'ilin mid kasta oo hadal yidhi dhammaantiis bidaliilin daliil daliilkoo jaa uu ku yimid fiihi daliilka dhexdiisa dikru daalika alcadadi cadadkaas sheegidiisa hadda waxyaalaan sheeg sheegaynay saas ahay mid kastaa wuxuu qabsaday aayad ama xadiid cadadkaasu ku yimid oo cadadkaas sheegay uu qabsaday midba meelu qabsaday mid shahaadadii zinada qabsada mid licaan qabsada mid asxaabilbada qabsada mid nuqabadii qabsada midba meelu ku dhegay watamasaka wuxuu qabsaday kullu qaa'ilin wuxuu ku dhegay weeye kullu qaa'ilin mid kasta oo masale yidhi bidaliilin daliilkaas daliiluu qabsaday daliilkaasoo jaaa uu ku yimid fiihi daliilka dhexdiisa dikru daalika alcadadi cadadkaas la sheegidiisa fa afaada oo uu faa'iideeyey daalika alcadadu cadadkaasoo alcilma alyaqiiniya mid walbaaba wuxuu qabsaday cadadkaasu meel uu ku jiro dliil ama aayad ama xadii cadadkaasu ku jiro oo cilmi faa'iideeyey haddana daliilkaasu sida uu ku amdacoonaya qaailkaasu waa naqdinaa marka xaafidka wuxuu yidhi walaysa bilaazimin hadalkan aad u fiiriya haddaadan macnihiisa fahmin waxa dhici karta laqbadiisa inaadan fahmin wuxuu leeyahay cadad cadad hadday war sheegaan oo warkaasu qaci agtaada ka noqdo ma laazim ma ahan mana tusayo mar kastoo cadad intaas la egu war sheegaan inay inuu arrintaas ay cilmi faa'iideynayso dadaa war kuu sheegeen qabar kuu sheegeen cadad ama shan ama afar ama saddex aa war kuu sheegeen arrintii waxay kuu faa'iideyday cilmi oo yaqiinaho qadci ah oo daruuri ah ay kuu faa'iideyday taasu ma tusaydo mana laga fahmaayo intaas dad kastoo la ego inay cilmi faa'iideynaa warkooda dad kastoo intaas la eg warkooda inuu cilmi faa'ideynaya lagama fahmayo maxaa yeelay cilmiga mararka gobol dadkan warka sheegaya sifaadoodaa lagu faa'iidaysanaa dadkaa sifaad gaara leh marna dadka saamiciinta aho dhegaysanaya qaraa-in gaara haysta marna waaqicada laga hadlaya qaraa-in gaara leh intuba cilmigay ay wax ka qayb qaataan tusaalaad ba hadda fahmi kartaa maanta isbitaalkaanaad tagtay isbitaalkii markaad tagtay waxaad aragtay nin odayahoo aad u xanuunsan iyo nin ag jooga aad u murugsan ole nin yahow ninkaanu waa aabbahay aad buu u xanuunsan yahay dhaqaatiirtuna waa ka dayriyeen uu leey maalmahaan labadaa maalmood waa ka soo daraayay aad u liitaa waa rogroga nin kale wuxuu leeyahay aati adugu naxaadi markaasu ninkaana lahayo aabiis sakaraad yahay oo naftu dhibaydo meeshaad uga soo tagtay berriyeed waxaad aragtay ninkii lahaa aabbaheeda sakaraada oo ordayo murugsan oo karfan la ordaayo war maxaa dhaca markaas wi ni aabbaa dhintay inaa lilahi wa inaa ilai aabbaa dhintay uu leey wax yar kadib haddana meesha waxaa soo maray kii aad shal aragtoo la hayey kii la hayey oo fuusto iyo sida alaab war maxaa yar markaas ninkii shalay aad isbitaalka nagu arkayday ninkii waa dhintay marka ninkii aan aabiis la aasayaa wiilkiiyaa karfantii qaaday hadhow mid kale aad tiri war saaki dukaanka xadfir markaas niyow isbitaalkaana nin odaya ku dhintayoo aan saakan soo aasno saaka dukaan ma furin arrintaas marka ma ku shakina ninkaas inuu dhintay ku shaki maydi qadciyay kuu noqona marka saddexaana kuu sheegtay soo maaha war kastoo saddex sheegtaa saas ma noqona tusaale kale inaysan saas ahayn war kastoo saddex sheegtaa ma noqdo saas ninaa kuu yimid maalintii jumcada markii laga soo baxay markaasuu ku yidhi war maanta wax la yaab lahaa dhacay wax la yaab lahaa dhacay saakan weyn oo cumar bnu khadaabaan ku tukanay khadiibkii siduu khudbada u wado mimbarkuu ka soo dhacay waana dhib war maanta taan aragnaya uu ku yidhi waxaa tiri war saasaa dhacday waana kaa tiri mid kalea kuu yimid oo saddexaad uu yidhi war maanta wallahi wax dhacay waa la yaab oo kii daba socda marxaa dhacaysu khadiibku waa dhintay maanta mimbarku ka soo dhacay saddexaa kuu sheegtay dadkii kaleod fiqiino masaajidka ku tukadaad weydiy war maanta ka warrama waa sheegay aanu dhib moogi war khadiibku waa dhintay lalaha anu moog hade waa dadku waa tukadeen waa meeshaan wax uga tukaday mana maqla arrinta qof dambeo sheegay waa wey haye cilmi ma laga faa'idaysanayo ma laga faa'idaysanayo iska daa inuu yaqiin kuu faa'iday xataa danin faa'iidayma waryaa beenaalayaal ahayn leeda wax dabana muqayiriin malaha qaad ayagoo raadsan meesha soo maray ahayn masaajidba kuma tukanaa islaam saddexdii saddexaana kuu sheegteeba marka saddex hadday inta war kuu sheegto warkaas yaqiin u agtaada ka noqdo macnaheeda maahan saddex kastaa warkay sheegtaa inuu yaqiin noqona arrin kaleetaa yaqiinnimada xoojiday markii hore haddeena arrin kalea beeniday waa maxay arrinta kale mimbarkan kun qofa arkayday ha haddii ay uu ka soo dhaco laba xay kaliyuu la sheegay aaw dadkii kale ma dhexaydo dadkii oo kale yaacaya la arki lah oo lagu buuqsan yaho oo isdabamaraynayo labada qof iska socota keligood aan saddexdu ahay marka haddii cadadku inta war sheego warkaasuu yaqiin noqdo macnaheedu ma ahan cadadkaas meel kastoo lagu arko inuu yaqiin faa'iideynayo intaas intaasu xaafidku ku naqdi doona r hade miaalada anaa kugu tusaalayna taqriiban ka rabay maahan isagu miaalada ku siin wuxuu ku yidhi walayse ma ahaanin laysada isimkeedii an yadarida idiraadkaas weeye masderka halkaas laga dhalaali doono walayse ma ahaanin bilaasimin mid laasima an yadarida inuu qiyaasoobo daalika alcadad ay idiraadu daalika alcadad cadadkaasu inuu qiyaasoobo biifaadati اlcilmina ku qiyaasoobo laasim maahan fii ayrihi fii kayri dalika alcadad cadadkaas kayrkiis inuu ku qiyaasoobo maya laasim ma ahan laasim ma ahan walaysa bilaasimin laasim ma ahan an yadarida inuu qiyaasoobo dalika alcadad oo biifaadati اlcilmi uu ku qiyaasoobo meel alla meesha lagu arko laasim ma ahan maxay laasim u noqon weyday lixtimaali اlاkhtisaasi amarka oo cadadku ay sheegeen صifo oo u kaas ah aa suurtagala inay cilmiga u faa'iideyday cadadkan meesha markuu cilmiga ku faa'iideynayey waxaa suurtagala صifo khaasa inuu lahaa صifo khaasaa ku jirtay waa lixtimaali الاkhtiصaasi qaas noqosho suurtagalnimadeed arrin khaasa oo keenayda warkaan in la rumaystaa meeshaan inay ku jirtaa dhici karta taasaa suurtagala hadhowna cadadkan kale arintii oo kale lama socoto taasaa dhici karta waa me ku yaal hadda sheegayo kale saddexdii nin ee warka kuu sheegtay waxaad u yaqiinsatay meeshaana waxaa ku jirtay sifo qaasa arrinta horaad wax u dareemayday horaad wax uga dareemayday horaad wax uga dareemayday marka waa noocaas waxa ula jeedaa ikhtisaas ifaadat اlcilmi fi اlamr arrinkan faa'iideynta oo waxa weeyaan uu ku faa'iideeyey cilmiga waxaa dhici karta sifo khaasa inuu lahaa oo aan meelaha kale ku sugnayn taasaa dhici karta fa idaa warada intaas wuxuu ku naqdinayay qoladii cadad sheegeen ee hadda wuxuu ku laabtay khabarkii mutawaatirka ahaa shuruuddiis inuu kixo awal meeqa shardiyaan haysanay labo haye shardigii saddexaad iyo afraadu kugu dara fa idaa warada alkhabaru khabarkii hadduu soo arooro kadaalika sidaas xaal uu yahay kadaalika waa maxay kama dukira min alkasrati alatii hiya hayru maxsuura bicadadi kadalika waa maxay ay kamaa dukira min alkasrati allatii hayru maxsuuratin bicadad mucayan haddii qabarkii soo arooro isagoo sidaas ah oo cadad fara badan oo aan cadad aad u fara badan oo tiro gaara lagu cayinina hadduu soo arooro haddana caadadu ay mustaxiil ka dhigto inay been isku waafaqaan ama ay ka dhacdo beenu hadduu sidaas ku soo arooro wandaafa shardiga horeu ku xasuusina ha labadii shardiyo hore oo maskaxda ku haysa si uu wax kuugu daro ha labadii sharduu hore ood hore usoo qaadatuu ku xasuusina fa idaa warada hadduu soo arooro alkhabaru khabarka kadalika sidaas xaalu yahay kamaa dukira min alkasrati alatii hiya hayru maxsuuratin bicadadin mucayana waqad axaalat ilcaadatu tawaaduhum cala alkadib hadduu sidaas ku soo arooro wandaafa uuna ku darmo ilayhi ilaa wuruudihi kadalika soo arooridiisaas hadduu ku darmo ilayhi ilaa wuruudihi daalika kadalika asagoo sidaas ah markuu soo arooro hadduu ku darmo an yastawiya alamru arrinku inuu sinaado fiihi fi lkhabar khabarka dhexdiisa inuu ku sinaado ka bedelo fi lkasrati badnaanta inuu ku sinaado almadkuurati lasoo sheegay min ibtidaa'ihi bilowgiisa ila intihaai dhammaadkiisa intii laga gaaro ku darso shardi saddexaad wuxuu ku yidhi qabarku isagoo sidii hadduu soo arooro sidii horood ogeed oo ah cadad fara badan koow iyo caadada mustaxiil ka dhigayda inay been isku waafaqaan ama ay ka dhacdo isagoo sidaas hadduu soo arooro shardi kalena ku darmo ku dar shardi kale oo ah an yastawiya alamru fiihi fi lkasrati madkuurati min ibtidaa'ihi ila intihaa'ihi arrintaas oo ah badnaanta koow iyo caadadu inay mustaxiil ka dhigto inay beenu ka dhacda ma isku waafaqaan waxay ka siman tahay sanadka bilowgiis ilaa dhammaadka dabaqaadko dhanaa sidaas maahan hal dabaqo hal dabaqo maahan dabaqaadko dhan waa saas dabaqadii maalan bukhaari ka wariye waa saas shuyuukhday ka wariyeen waa saas kuway ka sii wariyeen waa saas kuway ka sii wariyeen waa saas kuwii ka wariyena nabigayba ka wariyeen iyagoo sidaas sala allahu alay wasalam marka dabaqaadkii oo dhan saasuu ka sinaaday wandaafa hadduu ku darmo ilayhi ilaa wuruudii kadaalika soo arooridii uu saas ku soo arooray hadduu ku darmo oo ku soo biiro an yastawiya alamru arrinku inuu ku sinaado fiihi fi lqabar qabarka dhexdiisa fi lkasrati badnaanta hadduu ku sinaado fi lkasratida fiihida laga bedelay kasradii almadkuurati la sheegay min ibtidaa'ihi sanadka bilowgiisa ila intihaa'i dhammaadkiisa inta laga gaaro waa siman yahay xaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa isaga sharxaye dabaqad kastaba sifadaasay leedahay dabaqadda maalan tii koobaad sifadeed maxay ahayd badnaan kow iyo caadadu inay mustaxiil ka dhigta inay been isku waafaqaan ama beenu ka dhacdo iyagoon isku waafaqin sifadaas waxaa leh sanadka dabaqaadkiisao dhan sanadku waa siman yahay saasaa loola jeeda loolama jeedo dabaqada koobaad hadday labaatan ahayd dabaqada ku xigta waa labaatan kuwa ku xigta waa labaatan maba jiro sanad saas inay tira ahaan isla ekaadaan loolama jeedo meesha iskala mid yihiin waxa weeye qolo walbaaba sifadii leeda waana badan yihiin cadadun mustaxiila ka dhigan inay been isku waafaqaan amay ka dhacdo sifadaasay ka siman yihiin sifadaasay ka siman yihiin waaba kan isaga kuu sharxa walmuraadu shayga loo jeedo uu yidhi walmuraadu shayga loola jeedo bilistiwaa'i sinaashada sinaashada shayga loola jeedo allaa tanqusa alkasratu badnaantii waa inaysan nuqsaamin badnaantii almadkuurato la soo sheegay fii bacdi almawaadici meelaha gabalkood waa inaysan nuqsaamin waa inay sinaato waxaan ula jeednaa mawaadiicda ama dabaqaadka meel ka mid ah tiradii waa inaysan yaraan oo aysan gaarin yaraan ay dhici karto inay been isku waafaqaan ama beenu ka dhacdo waa inaysan gaarin saasaa loola jeedaa haddayba ka sii badato badnaan waaba la rabeyba wax dhibi mee badnaano laakiin yaraan oo ay dhici kartaba in been ay isku waafaqaan waa inaysan noqon ama beenu ka dhacdo waa inaysan noqon saasaa loola jeeda inay sinaato ee inay sinaato loolama jeedo hadday maalan midda koowaad labaatan ee tan kalena labaatan tan kalena labaatan saas maba jirtaba keliya waxaa rabaa sifadaas inay ka siman yihiin dabaqado walmuraadu shayga loola jeeda bilistiwaai sinaashada allaa tanqusa alkasratu badnaantu waa inaysan nuqsaamin badnaantii almadkuuratu lagu soo sheeg la soo sheegay badnaantii almadkuuratu la soo sheegay fii bacdi almawaadici meelaha gabalkooda waa inaysan nuqsaamin meelaha gabalkooda mawaadicda waxaa loola jeeda dabaqaad dabaqadaha dabaqad ka mida waa inaysan nuqsaamin laa anlaa tasiida inaysan siyaadin loolama jeedo maalan hadday dabaqadii koobaad ay ahayd labaatanay ahayd oo sifo oo caadada mustaxiil ka dhigada been isku waafaqdo dabaqadii labaad waxay noqotay konta dabaqadii kale waxay noqotay boqol taas wax dhibi maysa siyaado waaba la rabiba marba haddii la joogo waxa weeyaan khabar ha la wariyo sanad la joogo siyaado waa la raba ha siyaada la diidi ma laa allaa tasiida inaysan siyaadin maahan id ile aziyaadatu siyaadada matluubatu waa mid la dalbo hunaa halkaan halkaan waa maxay fii baabi alkhabar khabar haddii la joogo baabkiisa siyaada waa la rabaaba siyaada waa wix la raadinayay haddii baab khabar la joogo ilaa qof hadduu war kuu sheego haddana mid kale kuu sheego warkii xoogaaba soo ma siyaado marka waa la rabaa mar haddii khabar la warina idin siyaadatu siyaadada madluubatu waa mid la rabo hunaa halkan min baabil owla si haboonaasho badana loo raba si kaba sii haboon sidii loo rabay cadadkii hore cadad la eg inuu kasii bato si kasii fiicana loo raba haddii cadadka hore badnaa so mid badanoo kale lama rabin oo la eg mid ka sii badanna si ka sii fiicanaaba loo raba oo sidii hore si ka fiicanaaba loo sii rabaaba halkaas meeqa shardiyaan haynaa saddex shardi cadad badan inuu wariyo koo caadadu inay mustaxiil ka dhigto inay been isku waafaqaan ama beenu ka dhacdo iyagoon iswaafaqin labo sifadaas oo ah badnaashada iyo caadadu inay mustaxiil ka dhigto been inay isku waafaqaan sifadaas in dabaqaadkao dhamu ka sinaadaan bilow ilaa dhammaad saddex shardiyaan haysana shardiga afraad wa an yakuuna waa inuu noqdo mustanadu intihaaihi mustanadu intihaa'ihi sanadka dhammaashadiisa meeshuu ku tiibsanaa almushaahada arkid aw ilmasmuuca ama shay la maqlay laa maa shay waa inuusan noqon habata ku sugnaaday biqadiyati alcaqli caqdiga ari caqliga arrintiisa caqli asirfi oo baraxla kalwaaxidu ka qowlin sida inay yidhaahdaanoo kale alwaaxidu waaxid nisfu اlinayn laba barkood wey halkaasoo kale waa inaysan ku dhammaan waxaa la rabaa siday u warinayaan annaga hebelaa noo sheegay hebelna wuxuu noo sheegay hebel khabarka oo ah maqsuudka dhamoo la rababa kanuu moogtay sanadkan waa lagu gaaray laakiin khabarka oo ah arrinta la warinaa matniga hadhow waa inuu noqdo waxaan aragnay waa inuu noqdo maalan hadduu xadiiha waa inuu noqdo nabigaan aragno oo saas samayna sala allahu alay wasalam ama hortiisa inta saas lagu sameeyey aan inkirin hadduu qowl ahaana nabigan ka maqalnay waa inuu noqdo waxa la yidhi aragti iyo maqal kaliya shardi maahane hawaasta mid ka mid a inuu ku dhammaado waa taabtay oo kale waa uriyey oo kale waa dhedhaminay oo kale maxaa la diidaa khabarka la sheega inuu noqdo inuu noqdo caqli sida annaga hebelaan noo sheegay hebel hebelna noo sheegay marka ugu damba in noqdo hebel iyo hebel iyo hebel hebel waxay noo sheegeen meelaan fadhiisanno waa fakarno caqlan saasaa sax nala noqoto taasoo kale waa inaysan noqoto wax caqli lagu gaaro waa inaysan noqoto sababta waxaa la idhaha caqligu shay mustaxiil ah waa suray kara inuu saas yana waxaa kutusa waxaa la idhi falaasifada iyagoo boqolaal ah tiradii ka batay waxay leeyihiin oy kala warinayaan dhammaantood waxay kala warinayaan dhammaantood caalamku waa waxa weyn waa qadiim caalamku xadid maaha caalamkan makhluuqa waa waa qadiim ha meel kama soo bilaabo waxaasay kala weyn annaga hebela ii sheego hebela hebela ii sheego ayagoo tiro badanay sheegaya laakiin halkuu ku dhammaana faylasuuf hebel iyo faylasuuf hebel iyo faylasuuf hebelaa fariistayoo waxay go-aamiyeen in caalamku uu yahay qadiim ousan xaadis ahayn marka caqligu ku dhamaana wax caqli caqligu marka waa qaldan ee waxaa la rabaa khabarku inuu ku dhammaado arrintaasaan soo arkay arrintaasaan maqlay inuu ku dhammaado khalaas shuruudii meeqaan haynaa afar shardiyaan haynaa wuxuu yidhi waa an yakuuna waa inuu noqdo mustanadu intihaa'ihi khabarka dhama dhammaashadiisa meeshuu ku tiirsanaa sanadkaan rabaa mustanadu intihaa'ihi sanadka dhammaashadiisa meeshuu ku tiirsanaa marka oo uu ku dhammaanaa almra arin almushaahada la arkay aw ilmasmuuca ama la maqlay laa maa shaygu inuusan noqon habata ku sugnaaday biqadiyati caqli caqliga arinkiisa caqli asirfi baraxla ka qowlihim sida inay yidhahdaan alwaaxidu nisfu lnayni waaxid waa laba barkood saas oo kale waa wax caqli lagu ogaaday mogte waaxidku inuu laba barkood yahy wax saasoo kale waa inaysan noqon faidaa jamaca hadduu kulansado huwa kabarkii faacilka kabarkii u celi faidaa jamaca alkhabaru khabarkii hadduu kulansado haadihi shuruuda shuruudan alarbacata waa afar hadda fiiri afaraan joognay soo ma aha mid shanaaduu ku daraa laba ka mida inta isku qabto haddee mar kale hadda markuu raqamyada u yeelaayo labu inta isku qabto oo saddex ka dhiga shuruuddii aan soo marnay mid shanaad kusoo daraa kan shanaaduu kusoo daraana maaha shardi ee waa natiijadii lagu gaaray sanadka shardi maaha ma ahan shuruuddii iyo arkaantii wax ka mida ee waa natiijadii iyo amaradii lagu gaaray sanadkan natiijadii lagu gaaray oo waa maxay afartan marka la helo natiijada la gaara wuxuu yahay cilmi yaqiini daruuri ah kaasuu noqona war kastoo sidaas cilmi yaqiini daruurihu noqona marka afartan helidoodu waxay faa'iideyneen cilmi daruuri ah ayay faa'iideyneen kaasay faa'iideyneen marka cilmi inay faa'iideeyaan shardi maahane waa amaradii ama natiijadii wey laakiin shardi ahaanu hadda halkaan ugu dari doona fiiri faidaa jamaca qabarku markuu kulansado haadihi shuruuda shuruudan alarbacata afartaa wa hiya shuruudu cadadun waa cadad kaiirun fara badan cadadkoo ah xaalat ilcaadatu caadadu caadadu mustaxiil ka dhigtay tawaadu'ahum inay isku waafaqaan cala alkadibi been ow tawaafuqahum tawaafuqan wuxuu ula jeeda inuu ka dhaco wuquucuhu min kayri qasdi ayagoon ku tashan inuu beentii ka dhacdo kanuna waa sheegay kan kalena isagoon la tashanoo beentii oo kale sheegay ow tawaafuqahum inay isku waafaqaan cala alkadibi been marka tawaadu'a waa inay u tashadeen tawaafuqana ayagoon tashana kanuna sheeg kanuna sheeg marka labadaba ma dhici karto cadadkaasoo rawow shardigii labaad marka fiiri cadadun kaiirun iyo axaalat alcaadatu labadaas oo laba shardi kale ahaa uu wuxuu ka dhigay hal shardi rawow cadadkaasoo rawow wariyeen waa shardi labaadu ka dhigaye daalika khabarkaas can milihim ayagoo kale cadadkaas sifadaas leh oo laba sifay la soo sheegay waa karo iyo axaalat alcaadatu tawaaduhum aw tawaafuqhum cala alkadib cadadka sifadaas leh waa in sifadaas kuwale ay ka wariyeen ilaa ay ka gaarayeen meesha khabarka marka fiiri rawow cadadkaasoo rawow wariyeen daalika qabarka can milim milim loolama jeedo tira ayaga la eg loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa ti tiro sifadoodoo kale leh waxaa loola jeedaa miliyada fii kowni lcadadi tuxiilu fii kowni fii kowni alcaadati tuxiilu tawaaduhum cala alkadib marka falmuraadu almumaahalatu fii ifaadat اlcilmi laa fi lcadadi wa muraadka mumaahalada hayta falmuraadu almumaahalatu fii ifaadat اlcilmi laa fi lcadadi meesha inay iskala mid yihiin laga rabaa looga muraadaa waa ifaadatulcilmi ee cadadka maaha cadadka maaha ee waa inay cilmi faa'iideeyaan saas weeyaan mumaahalada muraadkeedu falmuraadu almumaahalatu waa inay isku mid ka noqdaan fii ifaadat alcilmi laa fi lcadad cadadka inay iska mid ka noqdaan ma loo jeedo cadadkaasoo rawaa wariyeen daalika qabarkaas can milim kuwa ayaga lamid ah oo kala mid ah fii ifaadat cilmi laa fi lcadad min alibtidaai bilowga sanadka laga bilaabo ila alintihaai dhammaadka inta laga gaaro dabaqadihii oo dhan aa laga helay sifadii dabaqadihii o dhan aa sifadii laga helay shardi saddexaad wa kaana mustanadu intihaaihim wa kaana mustanadu intihaaihim ruwaadaas dhammaashadoodu meeshay ku tiirsanayeen alxisa waa kana hadalkaana caamsan waa inay xisi noqoto waa aragnay waa maqalnay waa dhadhaminay waa urinay waa taabanay hantaas xawaasto hantaas wey waa inay noqoto saddex shardigii shanaadaayu mid afraad ka dhigay waa kanaa wandaafa waa inuu ku darmo ilaa daalika madkuurka lasoo sheegay an yasxaba inuu la saaxiibo khabarahum khabarkooda ifaadat اlcilmi cilmi inuu u faa'iideeyo lisaamixi qofka maqlay qofka maqlaana waa inuu cilmi ka faa'iidaysto taasu natiijadii weeye maahan shuruudii natiijadii ama waa amaradii marka afarta shardi oo hore la helo afarta shardi oo hore marka la helo natiijadaana la gaara qof alla qofkii maqlaa cilmigu ka faa'idaysana saas wey waa natiijadii iyo amaradii haadihi natiija amara ee shardima wandaafa uuna ku darmo ilaa daalika madkuurkaas an yasxaba inuu la saaxiibo khabarahum ifaadaة اcilmi lisaamixii qofkii maqlay u faa'iideeyo fahaada kaasu huwa mutawatiru fahaada madkuurkaas kabarkaas lasoo sheegay huwa mutawatiru waa kabarka mutawaatirka kabar mutawaatir haddaad maqasho waa kaas fahaada midkaasu huwa lmutawatiru waa kabarka mutawaatirka waa wixii shuruuddaas laga helo wamaa khabarkii takhallafad ay ka gadaal martay ifaadat اlcilmi cilmi faa'iidayntiis cilmi ma faa'iideyn cilmi ma faa'ideyn cadad badan waa wariyeen laakiin caadadu mustaxiil ka dhigi mee inay baan iswaafaqaan marka cilmi ka faa'iidaysan maydi yaqiin ah wamaa khabarkii takhallafad ay ka gadaal marto oo uu ka maqnaatay ifaadat اlcilmi cilmi faa'iidayntiis canhu kabarka xaggiisa ay ka gadaal martay kaana wuxuu noqonaya mashhuuran faqad mashhuur kaliyu noqonaa mutawaatir noqon ma maxaa cadad badan waa wariyeen oo saddex ka badan waa wariyeen weliba saddexa ka badan yihin cadad badanaa banidhi soomaa mashhuur waa iska yihi laakiin mutawaatir noqon ma wamaa kabarkii takhallafad ay ka gadaal martoo ka maqnaatay ifaadatulcilmi canhu kabarka xaggiisa kaana mashhuuran uu noqonaa faqad fa kullu mutawaatirin mutawaatir kasta mashhuurun waa mashhuur min kayri cagsin dabagedin la'aan lama cagsi karo lama dhihi karo wa kullu mashhuurin mutawaatir lama dhihi karo mashhuur kasta waa mutawaatir mashhuur kasta mutawaatir maaha laakiin waxaa la yidhaha hadalkan in la qaydo u baahan yahay maxaa yaele mutawaatir iyo mashhuur waa kala xihan yihiin waana kala qaydan yihin marka waxaad leedahay fa kullu mutawaatirin takhallafa canhu ifaadat lcilm saas waa leedahay waa in la qaydaa haddii kale hadalku sax noqon ma maxaa yaele mutawaatir oo dhan mashhuuruba noqona fakulu mutawaatirin mutawaatir dhammaantiis mashhuurun weeye fa kullu mutawaatirin mutawaatir dhammaantiis oo takhallafa canhu ifaadat lcilmi mutawaatir kasta oo ay ka maqnaatay ifaadatulcilmi min ayri cagsin hadday dhegedinhad mutawaatir kasta oo ay ka maqnaatay ifaadatulcilmi mashhuur wey shardigaas haddii laga waayo ifaadatulcilmiga mashhuur waay min ayri cagsin dabagedin la-aan cagsiga wuxuu noqo lahaa kullu mashhuurin mutawaatir lama dhihi karo taas mashhuurkaasa mutawaatir maaha haddeer fiiri arrintii aan dhahaynay fiiri shardi afraad waxa uu ka dhigay wandaafa ilaa dalika an yasxaba khabarahum ifaadat lcilmi soo maaha arrintaas ishkaal wey sababtoo ah natiijadii iyo tamaradii wuxuu ka dhigay shardi tiyu ishkaalkaasu wuxuu leeya hadii saas la yidhaha laygu soo areeyo ishkaalka sidaanaan uga jawaaba ishkaalku raba inu ka jawaabo wuxuu yidhi waqad yuqaalu in la yidhaahdaa la arkaa ina shuruuda shuruuda shuruudda alarbacata afarta hadda kuma jiro ogow xusuululcilmi kuma jiro waa shuruuddii afarta aheed oo kale oo markii hore aan matniga ka dhalaalin oo maxay ahayd waxa weeyaan cadadun kaiirun o axaalat alcaadatu tawaaduhum ow tawaafaqum cala alkadib labo an yastawiya almru fii fiihi ay fii jamiici dabaqaat saddex soo maahan wa an yakuuna mustanadu intihaa'ihi almr almashhuud aw ilmasmuuc afartaa shardi wa marka waa ka saaray midkii dambe waqad yuqaalu in la yidhaahdaa la arkaa ina shuruuda shuruuda alarbacata afarta idaa xasalad hadday soo xasisho istalzamad waxay laasimsaneen xusuula alcilmi cilmi soo xasilidiis cilmi waaba iska soo xasilaaba cilmi waaba iska soo xasila wa huwa ayil istilzaamu laasimsashadaas oo shuruuddu inayba laasimsaydo cilmi soo xasilidiis kadalika waa saas wey arrintu waa saas wey di afar shardi la helo khalaas cilmi oo waxaa kuu imaana aadan xataa iska difaaci karin hadda magaalo la yidhaha baqdad inay jirto oo caasimadda ciraaq magaalo baqdad la yidhaha hadda waxaa dhici karta qof tegey inuusan ugu badnayn fartaa taagay yaa tegey war baqdad yaa tegey aba laga waayey jamaacaddii qof tegey soo ma jeedi haye inay jirto shaki ma ma shaki ma kaaga jira haddii maanta shan qof is soo raacday ku yidhahdo war waraan hayna war niyo waraa soo baxay wax baqdaad la yidhaha adduunka kama jiraan hadda waa shanade ma ka rumaysay xataa shaki ma ku geli karaa maya seed ku ogaatay marka waxaa kuu sheegay cadad badan intii qof kuu sheegtay ma taqaan baqdaad ood ka maqasho a baqdaada maraykan ku duulay baqdaad madfaxuu ku dhifta maraykanku baqdaad qaraxa ka dhacay baqdaad madaxweynihii iyo go-aankaa soo saaray baqdaada maanta roob ka da-ay sidii lagugu waday oo lagugu waday ay maskaxda degtay cadad badanaa kuu sheegay marka hadda cadadka xataa kuuma tirsana sooma jeedi cadadkaas marka been in isku afcaan ma dhici karta idaacaddan waa sheegay mid ka yimid aad arkay ka soo shaqaystay aad arkay marka gabal midaa ku dhintaa lagu leey hebel waa dhinto baqdaad ku dhinto marka cadad fara badanoon is-oqoono tiradii ka bataa kuu sheegay caadaduna ay mustaxiil ka dhiga inay been isku waafaqaan sanadkaasuna waa tixayn arrintan waxay ku dhammaanay baqdaad anaa arkay ama waa maqlay iyadoo la sheegay soo ma marka marba haddii afarta shardi la gaaro khalaas wey imaam shaafici iyo imaam axmed iyo abu xaniifa inay jiraan cadadka kuu sheega waa imis yaa tiri kara waa badayin sooma iskaba daaba muslimiin ha ku dhex wareegin washington ama london laba magaalo la yidhaha inay jiraan ma maqasheen yaa tegey gacanta taagi ala kuma arkay kawar hadday ayadoo sidaasa hadda haddii intaa shan ama afar markhaati ay soo raacday maanta war weynayn hana been fakataa jirta dadku waxay aad ugu celceliyaan washington ama london london wax la yidhaha ma jirto ma ka rumaysayna maxaa dhacay cilmi yaqiinahan gaar cilmigaas yaqiinta maxaana gaarsiiyey shuruuddan afartaa leer qabarku inay magaaladu jirtaa tawaatur nagu soo gaartay tawaaturay nagu soo gaartay idaacad meeshaana ka qayliya gaala ka soo dhaaraay maraa laleeyahy qof usii socdaa arkay lagu leeyahy halkaasa london u socda mid ka yimid arkay halkaad ka timid london aan ka imid odaya meeshaan soo sita jeefk waa ugu jiraa kaa ka tim londona boqol la iga soo tuur ule ha marka dadka sheegaya tiradii ka batay shuruuddii afartaad waa lahayd cadad badanaa sheega cadadkaas inay been isku waafaqeen ma dhici karta maba iska qanini marka haddadaan isoqon wey dadka sheega inay been isku waafaqeen ma dhici karta meesha u daban sanadku wuxuu ku dhamaana anaa arkay magaalada iyo anaa maqlu ku dhamaana so uma jeeda ee caqliyan inta meel fadhiisana magaalada intan la yidhaha noo soo baxday maaha war marka haddii shuruudda afartaa la helo maxaa soo xasila cilmi yaqiini daruuri ah qaci ah oo aan la yskaba difaaci karin waa yahaye muxuu shardigan arinta natiijada muxuu shardi uga dhigay muxuun uga dhigay haddii afarta shardi la helaada cilmigu iska soo xasila oo soo xasilidda cilmigu ay natiijo tahay ee aysan ahayn shardi muxuu uga dhigay tiyuu ka jawaaba wa huwa ayil istilzaamu laasimsiga shuruuddu ay laasimsanayda xusuulalcilmi kadalika waa sidaas filqalibi sida badan laakiin qad yatakhallafu inuu gadaal maraa la arkaa xusuululcilmigii can ilbacdi can bacdi alakhbaari khabarada gebalkood khabarada gebalkood inta laga helo afarta shardi xusuululcilmigii inuu maqnaadaa la arkaa limaanicin arrin diidaaya ma ogtahay shay kasta wuxuu meel maraa marka shuruuddiisana la helo mawaanicna la waayo shay kasta markaasuu meel maraa waxaa dhici kartuu kuleeyahay khabarkan shuruuddii in laga helo mawaanic laakiin la helay awal maanic inuu maqnaadaa la rab maanicayi laakiin maanicii sheegaa layi maanic toosoo lagu qanc waa sheegi waaye miaalna u keeni waaye waxaa la yidhi afartii shardiyoo la helay waxaad keentaan maanic diidaya in cilmi faa'ideeyo waxa la yidhaha qofka dhegaysan hadduu sawir yahay ka warran qof sawir ahaa konton qof u timi markaas yidhahdeen maanta masaajidkaanaan ku tukanay oo khadiibkaa dhintay kontonkii saas yidhahda ma fahm saasuu leeyahay hay sheegaay cilmiba ka faa'iidaysa waa kaasaa la yidhi iyadoo cadadkii badnaan lahaya indhahayna ku soo arkeen haddana cilmi kama faa'iidaysan maxaa diiday habaawadiisaa diiday sawirnimadaa soo maaha waxaa la yidhi kaas taasay ku miaaliyeen waa maanic waa kaas yidha marka maanic diida kaas waxaa laga yidhahda xayawaanku la midy kaasoo kale manaa ka hadlayni annagu khabar banu aadan loo sheegaan ka hadlayni kaasu geelu la midy ha ama lo wax loo sheeg ha kaas maa banu aadan caadiya looga xisaabtama marka waxaa la yidhi kaasoo kale tirsi male taas waa laga qaada diiday ee keena l iyadoo maanic diiday miaal u keena lagu qanci karo waxay yidhaahdeen laba khabar laba khabar oo laba mutawaatir hadda istacaarudo maalan fiiri magaalo maka almukarama la yidhaha inay jirto hadda dad tegay waa ku jiraan dadka waa dhici kartaa alxamdulilah maka moogta wax gaarah nooga xihan ha laakiin dadka badankiisu ma tegin soo maaha inay jirto shaki maa kaaga jira seed ku ogaatay khabar mutawaatir aad ku ogaatay waxay leeyihin arrin saasoo kale khabar mutawaatira lagu ogaaday haddii khabar kaloo mutawaatiru sheego inaysan jirin oo istacaarudaan ka warrama cilmi ma faa'idaynaya yidhah laakiin taas waxaa laga yidhi waa mustaxiil maba dhici karto aduu hadda suuree adiga hadda maka khabar mutawaatira ma kugu soo gaartay dadka aan tegina ka hadlaya qaci agtaada maka ta hadday boqolaal qof isku raacaan ma jirto maka dhegayse marka abar dambe mutawaatir ka imaamma marka waaba mustaxiila la yidhi maba dhici kartaba l marka calaa kulli xaal miaal saxa looma hayo arrintaas mar haddii shuruudda afartaa la helo xusuulcilmi waa la hela wallahu subxaana wa taala aclam sal allahu wslam wbaaraka ala nabiyina mxamed